إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاابه ومن تبعهم بإحصان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii tanbiihaat calىa axkaamin takhtasu bilmu'minaat waxaan soo gaarnay xukunka ku saabsan ilmaha caloosha ku jira oo la soo rido ilmaha caloosha ku jira in la soo ridaa asaalatan ma bannaana waana xaaraan laakiin isku mid ma ahan marka nafta lagu afuufo iyo marka ka horeyda dembigu waa kala yaryahay midda labaadna intaan nafta lagu afuufin xaalado waxaa jira haddii daruuradu keento la soo ridi karo sida ilmihii oo afartankii koowaad ku jira oo meni ah oo aan weli gaarin xaalad naf lagu afuufo ama ku dhowaanin haddii dhaqaatiirtii isku waafaqaan hooyadan haddii ilma caloosheeda galaan inay ku dhimanayso maahan waa xoogaayay ku xanuunsaneen maahan ee inay ku dhimanaydo hadday isku waafaqaan dhaqaatiirtii ahlu khibrada ahaayeen wax hal ahna la waayo oo aan ahayn ilmahaas in la soo rido markaasoo kale way bannaanaanaysaa laakiin xaaladda nafta lagu afuufo sidaas way ka duwan tahay waana arki doonaa in sha allah wuu yidhi shiiku xukmulijhaadi ilma soo rididda ama dhicisaynta xukunkeeda dhicisaynta ilmihii in la dhiciseeyo la soo rido ayatuha almuslima gabadha muslimadda ahay inakii adiga mu'tamanatun mid la aaminay ayaa tahay sharcan min jihati sharcin xagga sharciga calaamaa shay ayaa lagugu aaminay khalaqallaahu alla ku abuuray fii raximiki raximkaaga oo min alxamli uurka caloosha ah ilaahii weynaayaa kugu ammaaneeyey gabar yahay muslimadda ah ilmaha calooshaada gala waa ammaano min allaah rabbigii adiga ku abuuray ayagana abuuray ayaa calooshaada ku abuuray ammaanana kaaga dhigay waa lagugu ammaaneeyey ayatuha almuslimatu gabadha muslimadda ahay inakii adiga mu'tamanatun mid lagu aaminay ayaa tahay sharcan min jeeti sharcin xagga sharciga calaa maa shaygii khalaqallaahu ilaahay ku abuuray fii raximiki raximkaaga oo min alxamli ilmaha caloosha gala ah ama uurka ah falaa taktumiihi ha qarini musiibadoo dhan waxay ka bilaabataa ilmahaas la qariyo qofka markuu balaayo damacsan yahay ilmuhu qarinaa ilmihiiyuu qarinaa in gabadha uur leedahay hadday mar qarido waxaa soo socdoo ka dambeeyaana waa ka shar badan yihiin waxa weeye inay soo ridaa dhici karta ayadoo calooshi ilma ku jiraan inay nin kala guurso istiraaha dhici karta masaa'ib istaba joogaa soo socda sidaas darteeda asalkaas musiibadu ka bilaabaydaaba ilaahay reebay oo ah inay qarido halkaasaa musiibadu ka bilaabayda ayadaasaaba ilaahay diidayba oo ah qarinta falaa taktumiihi ha qarinin qaala allaahu ilaahay wuxuu yidhi caza allah qaaliba wajalla alla weyn walaa yaxilu xalaal uma ahan lahunna dumarkii an yaktumna inay qariyaan maakii khalaqallaahu alla ku abuuray fii arxaamihina riximyaalkooda in kunna hadday yihiin yu'minna kuwa rumaysan bilaahi allah iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe gabdhuhu hadday yihiin gabdho ilaahay rumaysan gabdho rumaysan qiyaame iyo qabri iyo xisaab xalaal uma ahan ilmaha calooshooda gala inay qariyaan sababto ah aas-aaska musiiboo dhan qarintaasay ka bilaabanay gabadhii hadday nin maalan ay isqabeen oo ilmihii sheegto uuran leeyahay kadib waa lala soconaa dawada ilmahaas dhibaydaa laga ilaalinaa waxa weeyaan waa lala soconaa hadday nin kala tageen oo ay tidhaahdo uuran leeyahoo la hubsado waa lala soconayaa ilmahaas nin kaleha la yaqaan intay soo baxayaan nin kale ma guursan karto waa xaalad la yaqaan ilmaha nasabkoodiiyaa sugnaana nasab kalena laguma qaldi karo gabadhii dembiga ku dhacdae zinada ku dhacday marka ilma caloosheeda galaan hadday iclaamidoy tidhaahdo ilmahan qaaday waa lala soconayaa nin islaameed looma qari karo sooma ridi karto qof dad oo diin leh oo aakhiro rumaysan kuma taliyaan ilmaha ha la soo rido dadku hadday taqwadoodu yaraato qabriga iyo qiyaamaha ay halmaamaan yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allah dadkay iska qariyaan ilaahay kama cabsadaan asagoo ilaahay saacad walba daalacanaya ayay waxay ku fekeraan ilaahi weynaa wax kastaba aad ka mudateene dadku yaadnaysan inaan ogaanin dadka agtooda ha ku ceeboonin markaasay ku taliyaan ilmaha in la soo rido waxay ku tashanayaan naf mu'minada in la gooyo waxay ka cararayaan dadka agtooda inay ku ceeboobaan laakiin kama cararayaan kamana cabsanayaan inay ilaahay agtiisa ku ceeboobayaan waana arrin nasiib darro ah oo aysan kala garan musiibada weyn iyo musiibada yar dadka agtooda in lagu ceebooba waa musiibo laakiin marka la garab dhigo ilaahay agtiisoo lagu ceeboobo lama eka wax la simana maahan qof ilaah iyo qiyaamo rumaysanna ma simo arrimahaas markayaan la qarinin marka koowaad ilmahaas ha la caddeeyo walaa yaxilu xalaal uma ahan lahunna dumarkii an yaktumna inay qariyaan maa ilmihii khalaqallaahu alla ku abuuray fii arxaamihinna riximyaalkooda in kunna hadday yihiin yu'minna kuwa rumaysan bilaahi allah iyo walyowmil aakhiri maalinka dambe wuxuu yidhi shiiqu walaa taxtaali gabar yahay ha xeeladaysan calaa isqaadihi ilmaha la soo rididooda ha xeeladaysani kaniin aad cunto cirbada aad isku dhufato si kalood u isticmaasho dawo kale xeeladaha ka daa ilmahaas inaad soo riddo ha xeeladaysani walaa taxtaali ha xeeladaysan calaa isqaadihi ilmaha la soo rididooda iyo wa takhallusi ka fakasho minhu ilmahaas laga fakadoy caloosha ka soo baxaan biayi wasiilatin waddo kasta oo aad u marto waa xaaraan iska daha xeeladaysani biayi wasiilatin waddo kasta oo aad u marto haddaad tidhaa kaniini haddaad tidhaa cirbado haddaad tidhaa ha la soo xaaqo haddaad tidhaa ha lagu joogjoogsado ha dhinteene kulli waddo kasta oo aad u marto oo ilmahaas lagu dandaraynayo saqiirka ee caloosha ku jira mayeeraankaa aan dembi ilaahay ka gelin waxay noqonaydaa dembi halaag ah oo aad ilaahay ka gasho walaa taxtaali ha xeeladaysan calaa isqaadii la soo rididiisa wa takhallusi iyo ka takhallusid minhu ilmaha laga takhalluso biayi wasiilatin waddo kastoo loo maro ha ku xeeladaysan fain allaaha allah waa mid naxariis badan fain allaaha allah subxaanahu asagaa nuqsaan iyo ceeb ka fog rakhasa laka waa kuu rugseeyey bilifdaari inaad afurto fii ramadaana ramadaanka idaa kaana sawmu soomku hadduu yahay yashuqu calayki mid adiga korkaaga dhibaya soomku hadduu ku dhiba bal naxariistaa la fiiri gabadhii uurkaleed waa iska afuree fain allaaha alle subxaanahu nuqsaan iyo ceebaan ka fogaynaahe rakhasa laka waa kuu rugseeyey bilifdaari afurid fii ramadaana ramadaan aad afurto idaa kaana soomu soomka hadduu yahay yashuqu calayki mid korkaaga dhibaya fii xaalati alxamli xaaladda uurka aad leedahay ow amase kaana sawmu soomku hadduu ahaado yaduru mid dhibaya bixamliki ilmaha calooshaada ku jira hadduu dhibayana ilaah waa kuu rugseeyey in aad iska afurto ow kaana sawmu soomku hadduu ahaado yaduru mid dhibaya bixamliki ilmaha calooshaada ku jira wa inamaa shayga shaaca faafay fii haada alcasri waqtigan wa inamaa shayga shaaca faafay fii haada alcasri waqtigan oo min camaliyaati alijhaad ilma soo rididda camaliyaadkooda ah ilmaha la soo xaaqayo isbitaallada loo furtay dhakhaatiirtu meelaha u fadhiyaan dad aan diin lahayn dad aan akhlaaq lahayn dad aan qabri iyo qiyaamo u xisaabtamayn oo dhakhaatiir ah oo isbitaallo u fadhiya inay keliya ilmaha soo ridaan kaliya fiirsanaya labadiisa boqol boqolkiisa laba boqol iyo kontonkiisa qadarka yarka aho lagula heshiiyuu fiirsanaya wax kale oo uu danaynaya male qabri muxuu ku jawaabin saqiiruu soo googooyey oo dhulka ku soo daadiyey ma ka xisaabtamayo gabadhan dandarrada gaaraysa ma ka xisaabtamayo qabri iyo qiyaame waxba meel uma dhiganayo wuxuu meel kaliya u soo fadhiyaa dhowrka boqoloo lacaguhu qaadanaya bis wax kale male marka arrintaas musiibada ah oo waktigan faaftay rabbi uga cabso gabarya wa inamaa shayga shaaca faafay fii haada alcasri waktigan oo min camaliyaati alijhaad ilma soo rididda shaqado shaqooyinkeeda ah camalu waa shaqo camalkaasoo muxaramun la xaaraamtinimeeyey waa shaqo la xaaraamtinimeeyey ilmaha la soo xaaqa kaniiniga la siina cirbadaha lagu dhufana waa shaqo la xaaraamtinimeeyey oo shaydaan waayeel ka yahay waidaa kaana alxamlu uurku hadduu noqdo qad nufiqad mid lagu afuufay fiihi uurka alruuxu naftii oo wamaata uu dhinto bisababi alijhaadi soo rididda sababteed fa inna daalika soo rididda la soo riday yuctabaru waxaa loo tixgelinaa qatlan dilid linafsi naf la dilo allatii naftii xarama allaahu ilaahay xaaraamtinimeeyey qatlahaa la dilideeda bikayri xaqin xaq darro lagu dilo warataba uuna ka tartiibiyey rabbi calaa daalika dilkaas axkaama almas-uuliya mas-uuliyadda axkaamteeda mas-uuliyadda aljinaa'iyati ee dhiigga loo nisbeeyey min xaysu meel wujuubu diya diyada waajibideedu uu yahay calaa tafsiirin kala saarid xaal ay diyadu ku sugan tahay fii miqdaariha qadarkeeda la kala saaro iyo wa min xaysu meel wujuubu lkafaara kafaarada waajibideedu uu yahay cinda bacdi a'ima imaamyaalka gobolka mida agtood wahiya kafaarada qofka ku waajibee naftaas miskiintaa dilay cidqu raqabatin waa qor inuu xoreeyo raqabadoo mu'minatin ilaahay rumayday faman lam yajid qofkaan helin fa calayhi waajib waxaa ku ah siyaamu shahrayni laba bilood soonkood labada biloodoo mutataabicayni israacraacsan waqad samaa waxay ku magacaabeen bacdulculamaa culummada gobolka mid ah haadal camala shaqadan bilmaw-uudati suqraa nololduu nolol duugga yar shaqadan oo ilma soo rididda ah ilmaha hadday gaareen afar bilood oo naf lagu afuufay oo la soo rido qofka soo riday iyo gabadha tidhiah la soo rido qof naf mu'minada jaray wey wuxuu qaadanayaa markaa xukunka rabbi siiyey oo ah waman yaqtul mu'minan mutacamidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allaahu calayh walacanahu wa acadda lahu cadaaban cadiim wuxuu qaadanayaa arrimaha aayaddaa suuratu nisaa ilaahay ugu goodiyey qofka naf mu'minad a dila waman yaqtul mu'minan qofka qof muumina dila mutacamidan asagoo u kasay ugama baxsan ugama dhicin qof muminaad muumin ah rabbi iyo rasuul rumaysan uu inta u qastoo raadiyuu dilay qofkaas nuucaasa fa jazaauhu jahannam abaalkiisu waa naarta jahannama khaalidan fiihaa waana ku waari doonaa kama baxayo waxaa kaloo allah ugu ballanqaaday inuu ku ciqaabo waqadiba allaahu calayh ilaahayna waa u caroodo calo allah ku dhacday qofka qof muumina kas u dilay walacanahu ilaahayna wuu nacaladay qofka qof muumina dilay oo kas u dilay waa malcuun nacal la qabaa naxariista ilaahay waa ka fogeeyey waacadda lahu cadaaban cadiim cadaab weynna ilaahay waa u diyaarsaday shan arrimood oo aad u khatara ah ilaahay ugu talagalay qofka qof muumin ah kas u dila qofkaasoon ilaahay dhihin hala dilo marka gabadha ilmaha soo xaaqday waxay ogaanaysaa shantaas inay ilaahay agtiisa ku leedahay waxay ogaanaysaa ilaahi weynaa inaysan awood u lahay inay iskaga celido ilaahayna shantaas u diyaariyey dhakhtarka soo tuuray ilmahaasna wuxuu ogaanayaa shantaas inay ilaahay agtiisa ku sugaydo ilaahay cadaabkiisu sugayo jahannama loo diyaariyey uu ku waari doono ilaahay caradiisu ku dhacday lacnadu ku dhacday ilaahayna cadaab weyn u diyaarsaday dhakhaatiirta meeshaas lacagta ku gurayda ee caruur ilmaha soo xaaqaya intaasaa loogu talagalay waxaa kaloo intaas u dheeraad ah caruur walbay soo xaaqeen ee afar bilood gaaray diyadiisiyaa lagu leeyy diyadiisiyaa lagu leeyy diyadiisiyaa lagu leeyay carruurkaas uu dilay diyadaas oo faahfaahinteeda kutubta waaweyn loogu tago waxaa intaas u dheeraad ah oo lagu leeyahay cunug kastoy soo xaaqeen addoon inay xoreeyaana laga rabaa addoon lama hayo haddaysan addoon awoodin laba biloodoo isku xigta inay soomaana waajib ku ah ka waran midka maalin walba ilma soo xaaqaya oo maalin walba ay ku waajibayda laba bilood u fiirso meeqa bilooda ku waajiba ya oo aan xataa qalbigiisa aysan ku jirin qofku hadduu og yahay dembigu ilaahay ka galay oo uu walwalayo xataa waa wax dhan laakiin maanta waa soo xaaqay berri meeshii u fadhiya waa soo xaaqa shalay laba biloodaa ku waajibtay maantana laba biloodaa ku waajibtay barri laba biloodoo kalea ku waajibayda waxaa dhacdaa inay kun bilood waajib ku noqoto oo soon ma awoodo umaba diyaarsana welwelba kama hayo bal maba ogaba sababtaa meesha diinka lagu akriyo ma yimaado siminaarada hay-adaha kirishtaanku ka qayb galaa siminaar caafimaadaa jira hay-adaa timid siminaarka laga soo qayb galo qolada bahda caafimaadka loo qabana waa ka qaybgala laakiin haddii la yidhaha halkan waxaa ka jira dowra cilmiya sharciya axkaamta islaamka lagu faahfaahina waa ka baxa soo ma jeedid bal jaamacadda ardayga caafimaadka dhigana markuu jaamacadda dhigana haddii jaamacaddaas xiise diiniya lagu daro marka lasoo galu ka baxo ani maxaa iga quseey ani caafimaadaan barta ani maa diin barta fiiri adiga magaalata muslimatid miya caafimaadka aa ugu baahi badan axkaamta axkaamta diinta ugu adadagna caafimaadkay ku tacalluqdaa ka war axkaamta ugu adag caafimaadkay ku tacalluqdaa war adugu ma waxaa tahay qof mujrim ah oo aan xuduud alla ilaalayn sow dooni maysid inaad kala barato caafimaadka waxa kuu bannaan iyo waxaan kuu bannaanayn waxa kuu xalaashaa waxa aan xalaasha kuu ahayn ma waadan doonayn seed caafimaad ku barayda adoon axkaamta islaamka oqoon miyaadan ahayn qof qabri iyo qiyaamo rumaysan miyaadan ku talagelayn xalaal inaad kasbato mase adiga baab ilaah iyo waa iska dhigta qiyaame oo qofaan ilaahayba rumaysnayn miyaad haa qofka hadduusan ilaahay rumaysnayn waa sax marka xiisada diiniga la gaaro waa ka bixi kara ule anugu ilahay maba rumaysni diinkana ma rumaysni laakiin qof qabri rumaysan oo qiyaamo rumaysan oo ilaahay rumaysan inuu yidhaahdo aniga injineeriyan bartaa maxaa iigu jira xiisada diiniga aniga maxaa iga quseeya anuu caafimaadaan bartaahe maxaa iigu jira xiise diiniya marka iga soo gasha hawlii taallaba maahane subxaan allah ya qof ilaah rumaysan wax uu ku hadla maaha wax ka suurtaaba maaha ayagaa ugu baahi badan waxaa la rabay inta ukaada u kaadiyaan sibinaarada hay-adaha kirishtaanka faa'iido weyn ma lehe inay juhdigooda iskugu geeyaan dowrooyinka cilmiga xalaqaadka masaajidda ee diinka allay wax badan iyo wakti badan geliyaan si ay adduunkana xalaal u kasbadaan aakhirana naar uga badbaadaan oo shaqadooda ay u gartaan maxaa kuu xalaal ah maxaa kaa xaaraam waa inay gartaan intaysan shaqada gudagelin waidaa kaana alxamlu uurku hadduu noqdo qad nufiqat mid lagu afuufay fiihi dhexdiisa arruuxu naftii oo wamaata uu dhinto bisababi lijhaadi soo rididda sababteed faina daalika soo rididdaas yuctabaru waxaa loo tixgelinaa qatlan dilid qatlan dilid linafsi naf la dilay allatii nafti xarama allaahu ilaahay xaaraamtinimay qatlahaa in la dilo bikayri xaqin xaq maahan naf ilaahay xaaraam ka dhigay in la dilo ilaa xaq marka lagu dilaya maahane oo haddee qofku hadduu qof dilo isagoo muslim ah hadduu qof islaameed kas u dilo maxaa xaq loogu leeyahy in la dilo markaas ilaahay waa ogoliy ilaa qof uu dilaya loo qisaasahay laakiin caloosha ilmaha ku jira miskiinka madaduu dilay maxaa loo dila dembiguu galay ilaa ilaahay wuu xarimo wuxuu yidhi aniga dariiqo aan ogolaaday dariiqo ahayn yaan lagu taaban nafta mu'minadda ah hadday naf kaloo mu'minada kas u disho waa la dili karaa soo maha laakiin haddaysan sharcigu ogolaan lama dili karo naf mu'minad ah caloosha ilmaha ku jiraa muxuu bi'i ma nafuu dilay masagaa sinaystay muxuu qalday waa ma yeeraan miskiin oo muumino halkaas jiifee maxaa lagu maagay ya maxaa lagu maagay waxaa lagu maagay waa waxaan rabbi ka xishoonayn laakiin banu aadanka ka xishooda waxaa soo ridaya marka faina daalika soo rididdaasu yuctabaru waxaa loo tixgelinaa qatlan dilid linafsi naf la dilo allatii nafta xarama allaahu ilaahay xaaraamtinimeeyey qatlahaa la dilideeda bikayri xaqin xaq la'aan lagu dilo wa rataba ilaahay wuxuu ka tartiibiyey calaa daalika dilka naftaas la dilo axkaama almas-uuliya mas-uuliyadda axkaamteeda mas-uuliyadda aljinaa-iyati dhiigga loo nisbeeyey waa mas-uuliya jinaa-iya waa arrin dhiig ku saabsan axkaam badan ilaahay ka jideeyey axkaamtaas min xayثu wujuubu diyati xagga diyada waajibiddeeda ah cala tafsiili kala saarid xalay diyadaasu ku sugan tahay imisay la-eg tahay waa faahfaahin dheeraad ah fii miqdaariha qadarkeeda la kala saaro wa min xayثu wujuubu اlkafaara iyo xagga kafaarada waajibiddeeda diyaa ku waajibayda qofkaas ilmaha soo riday kafaarana waa ku waajibaydaa diyadu waa boqol halaaday noqon kartaa konton halaadna waa noqon kartaa shan halaadna waa noqon kartaa faahfaahintu waa saas faahfaahintu waa saas weeye waxaa dhacda inay noqoto boqol halaad waxaa dhici karta inay noqoto konton halaad waxaana dhici karta inay noqoto shan halaad xagga diyadu waa taas xagga diyadu oo haddii uu soo baxo wiil markii lasoo xaaqo wiilkiioo dhaqdhaqaaqaya kadib naftu ka dhacdo waa boqol halaad gabaraa soo baxday dhaqdhaqaaqayda kadiba naftu ka dhacdo waa konton halaad ilmo meydoo naftu ku jirinaa soo baxay waa shan halaad marka diyadu ayadu waa tafsiilkaas maxaa kaloo ka waajibaya wa min xayثu wujuubu اlkafaarati xagga kafaarada waajibideeda kafaarada isagaa faahfaahiyey cinda bacdi اla'ima imaamyaalka muslimiinta gobol ka mida egtooda dilkaas kafaara ka waajibayda wahiya kafaarada waajibe waxay tahay cidqu raqabatin qoor la xoraynteed addoon in la xoreeyo raqabadoo mu'minatin mu'minad ah faman lam yajid qofkaan addoonuu xoreeyo helin fa siyaamu shahrayni fa calayhi korkiisa waajib waxaa ku ah siyaamu shahrayni laba bilood in la soomo labada biloodoo mutataabica inay isku xigxigaan waqad samaa waxay ku magacaabeen bacdulculamaa'i culummada gobol ka mid ah haada alcamala shaqadan ilma soo rididda bilmaw'uudati suqraa nolol duuggii yaraa tii ilaahi weyna uu yidhi waydalmaw'uudatu su'ilad ee gaaladii hore samayn jirtay waa ayadi waa ayadi maxaa yeele isagoo calool ku jira in la dilo iyo markuu soo baxo in la dilaa waa isku mid marka waa nolol duuggii gaaladii hore ilmaha lay jireen ayadii dariiqii weeye qaala shaykhu wuxuu yidhi moxamed ibnu ibraahim raximahullah mufti diyaari sacuudiyati saabiqa ama sacyu in loo shaqeeyuu yidhi ama sacyu in loo shaqeeyo liisqaadi alxamli uurka la soo rididiisa falaa yajuusu daalika arrinkaasu ma bannaana maa muddo lam yataxaqaq uusan xaqiiqa noqon mowtu inuu dhintay ilmuhu ilmaha calooshay ku jiraan haddaysan xaqiiqo noqon inay caloosha ku dhinteen xaaraan wey ma bannaana ma bannaana haddaysan xaqiiqo noqon inay caloosha ku dhinteen ka waran hadday xaqiiqo noqoto inay maydeen ilmihii siday u dhaqdhaqaaqayeen aa laga waayay dhaqdhaqaaq dhaqaatiirtii oqoonta u laheedaa loo geeyey dhowr kala duwanaa loo geeyey waxay isku waafaqeen ilmuhu waa dhinteen ma lasoo tuuri karaa gabadhi haa ayadoo foolan inta dhaqta isbitaal la geeyo a laga soo saara meydkan ilaa waa ku googo-e ilmihiina waa dhinteenoo hadda ilma kuuma noola ayadana waa ku dhibtoone marka inta dhakhaatiirta loo geeyo markay isku wada waafaqaan ilmuhu inay meydeen kadib waa laga soo saari karaa waa laga soo saari karaa laakiin haddaan la ysku waafaqin oo ilmihii nool yihiin xaaraan qadcana way in lasoo saaro fain taxaqaqa hadduu xaqiiqo noqdo daalika mowtku jaasa waa bannaan yaha soo rididdu fain taxaqaqa hadduu xaqiiqo noqdo sugnaado daalika mowtkoodii jaasa waa bannaan yahay intaa waa dhammaaday warkii asheekh maxamed ibnu ibraahim intaha waqad qarara waxay sugeen waxaa hadda halkan uu ku niqaashayaa ilmaha xaalad la soo ridi karo iyo maraan la soo ridi karin iyo sababaha loo soo ridi karo taasuu raba inuu xoogaa sharxo wuxuuna ka soo raray fadwadii ay soo saareen hay-atulkibaar alculamaa waqad qarara waawuxuu sugay waqad qarara wuxuu sugay majlisu hay-ati alkibaari alculamaa fadwada raqamkeedu yahay boqol iyo afartan wa taariikh taariikhda kun afar boqol iyo toddobo bishii lixaad labaatankeedii hijriyada waa taariikhda hijriyada kun afar boqol iyo toddobo bishii lixaad labaatankeedii hijriyada wuxuu qariray fadwadii boqol iyo afartan hay-atulkibaari alculamaa maa yeli waxa soo socda xukunkan soo socda ayay qarireen alwal laa yajuusu ma bannaana isqaadu lxamli ilmaha la soo rididiisa laa yajuusu ma bannaana isqaadu lxamli uurka la soo rididiisa fii mukhtalifi maraaxilihi xilliyaalkiisa kala duwan uurku marka xilliyaal kala duwan xilliga koowaad waa afartanka ugu horeeya oo biyo maniya ilmuhu ay yihiin xilliga labaadna waa afartanka ku xiga oo dhiig xinjira ay ilmuhu yihiin marka ay dhammaadaan siddeetankaas waxaa ku xiga oo siddeetan iyo kow ka bilaabana cad hiliba markay noqdaan afartan ay ahaanayaan afartankaas markuu dhammaadana waxay noqonayaan naftiya lagu afuufa waa xilligii ugu dambeeyey afartaas xilliyay leeyihin afartaas xilli ay leeyihiin afartanka ugu horreeyay mani yihiin afartanka ku xigoy dhiig yihiin afartanka ku xigoy oo yihiin cad hilib ah iyo wixii ka dambeeya dhammaan oo ah ilmo nafti lagu afuufay afar xilli wey dhammaan hal xilli oy xalaal tahay warow biyo maniyaba ha ahaadeene oo in la soo ridaa xalaal iska tahay ma jiro horta xilli ay laleeyahay markaas waa iska xalaal afartanka ay manida yihiin haddii la xaqiijiyo gabadhu inay uur leedahay waa xaraan in la soo rido haddii la xaqiijiyo inay uur leedahay laa yajuusu ma banaana isqaadulxamli ilmaha la soo rididooda fii mukhtalifi maraaxilihi xilliyadiisa kala duwan ilaa limubaririn shay banneeya in loo soo rido maahane mubarir waa shay banneeya ilaa limubaririn shay banneeya in loo soo rido maahane mubarirkaasoo sharciyin sharci loo nisbeeyey wa fii xuduudin xuduud ayuu ku bannaan yahay soo rididdu xuduudoo dayiqatin ciriiri ah jiddan si dhaba xuduud aad u ciriiri ah macnaha shuruud adag marka la helo aa la soo ridi karaa shuruud aad u adag waa xaalad gaar waa xaalad gaar ah isagaa sheegaye wuxuu yidhi ahaani idaa kaana alxamlu uurku hadduu ahaado fi dawri اlwal xilliga ugu horeeya idaa kaana alxamlu uurku hadduu ahaado fi dawri اlwal xilliga ugu horeeya wa hiya muddat اarbaciin waa muddada muddada afartanka ugu horeeya ah oo biyo maniya ilmuhu ay yihiin wa hiya muddatu arbaciin waa muddada afartanka ugu horeeya ah wa kaana fii isqaadihi sababka loo soo ridaa fiiri markaan marka waa xaaraan asbaabtan soo socotay haddii loo soo ridaa waa xaaraan afartanka xataa ugu horeeya wuxuu yidhi idaa kaana alxamlu uurku hadduu ahaado fii dawri اlwal xilliga ugu horeeya wa hiya iga xilliga ugu horeeya muddatu arbaciin waa muddada afartankaa wa kaana fii isqaadii soo rididiisa fii haadihi lmuddati muddadaas dhexdeeda loo soo ridaa khashyatulmashaqati dhibaato cabsi laga cabsanaa hadday noqoto fii tarbiyati lowlaadi caruurta tarbiyadooda laga cabsanaa lagu dhibtoodo hadday noqoto sababta loo soo ridaa khashyatlmashaqati dhibaato cabsi laga cabsanaa fii tarbiyati alowlaadi caruurta tarbiyadooda lagu dhibtoodo ow amase khawfun waa la godaa meeshaas oo waxay ku cadfan tahay khashyatu ay ku cadfan tahay khashyatulmashaqati ow amase khawfun cabsi haddii loo soo ridaa maxaa laga cabsanaa min alcajsi in la awoodi waayo can takaaliifi maciishatihim noloshooda takaaliifteeda takaaliifta noloshooda iyo wa tacliimi waxbaridooda ama sababta looga cabsana waxay tahay war dhaqaale loo heli maa ilmahan hadday iska daba yimaadaan iska daba yimaadaan halkaa looga keenaa dhaqaalo wax lagu baro halkaa looga keenaa dhaqaalo lagu biilo waxaan rabaa qoyska labadoo cunug iyo saddex cunug iyo inuu yeesho laakiin ilmahan waxa weeyaan isdaba socda hadday bataan halkaan biil uga keena halkaan waxbarasho uga keena sababta loo soo rida hadday saas tahay waa xaaraan ilmaha maadaa biila iska daa ilmiha adugu naftaada maadaa biila naftaadaadanba biili karinba adiga yaa ku biila yaa ku nooleeya allah maxay tahay ilmahan u dilaa biilla-aan waa dariiqadii gaaladii hore sooma waaba dariiqadii gaaladii hore iyo ow min ajli mustaqbalihim mustaqbalkooda dartiis wuxuu leeya ilmo fara badan oo aan wax la barin cunuga waxaa rabaa waxa weye inuu helo dugsi hoose dhexe sare heer jaamacadeed helo mustaqbalkiisa la diyaariyo ee haddaanan u haynin muxuu u dhalana waa soo rida mustaqbalkiisa si loo badbaadiye mustaqbal maadaa ka shaqey waaba dishay war mustaqbalkiisa alla maamule ha dilinba naxariista ride sooma jeedid aw amase iktifaaun aw amase iktifaaun ku kaaftoomid bimaa shay lagu kaaftoomo lada sawjayni labada isqabaan agtooda ku sugan oo min alawlaadi carruur ama waxay leeyihiin labada isqabeen khalaas carruurtan haysanaa nagu filayn xooga ayaa u jooga markaasayna khalaas waa dhammaata intaan haddaan helnay wax ka dambeey uma baahnin waa aalimiin mujrimiin ah ya fakayru jaaisin waa midaan banaanayn waa kaasa khabarka fakayru jaaisin waa midaan banaanayn idaadaas jawaabkeedii wey idaadaas jawaabkeedii wey faidaa kaana alxamlu uurku hadduu ahaado fi dowri اlwal xilliga ugu horeeya wa hiya muddatu arbaciin weeye wa kaana uu ahaado fii isqaadihi la soo rididiisa fii hadi lmuddati la soo ridaa khashyat lmashaqa dhibaato in laga cabsanaa fii tarbiyati اlwlaadi caruurta tarbiyadooda lagu dhibtoodo ow khawfun cabsi hadday tahay waxaa loo soo ridaa min alcajsi in la kari waaya laga cabsanaa can takaaliifi maciishatihim noloshooda qarashkeeda takaaliifta waa qarashkii iyo wa tacliimihim waxbaridooda qarashkeedii ow amase min ajli mustaqbalihim mustaqbalkooda dartiis haddii loo soo ridaa aw iktifaaun ama ku kaaftoomid bimaa shay lagu kaaftoomo lada sawjayni labada isqabaan agtooda ku suganoo min alawlaadi caruur ah fakayru jaa'isin waa midaan bannaanayn intaasuba ma bannaana waa xaaran qadcana ha ka sii daran haddii loo soo rida aabba ma leh yaan la ceeboobi yaan la ceeboobi gabadhiyay ceeboobi taasa ka sii daran ahaali laa yajuusu ma bannaana isqaadu lxamli marka fiiri xaaladaas koobaad oo afartanka ay yihiin haddii hooyada nafteeda loo cabsado waa la soo ridi karaa haddii dhaqaatiirtu isku waafaqdo hooyadan caloosheeda hadday ilmo galaan nafteedu waa halaagsami dhaqaatiirtii mid kastoo loo geeya saasuu leeyahy khalaas waa la soo ridi karaa afartankaas hore wuxuu yidhi ahaali laa yajuusu ma bannaana isqaadu lxamli uurka in la soo rido idaa kaana marka uu yahay calaqatan xinjir waa afartankii labaad ow mudqatan ama cad hilib ah waa markuu siddeetan iyo kow gaaray xataa tuqarira ilaa ay sugto lajnatun lajno lajnadaasoo dibbiyatun caafimaad loo nisbeeyey lajnadaasoo mawhuuqatun lagu kalsoon yahay anna istimraarahu ilmahan daa'imidda uu caloosha sii daa'imo khadarun qatar inuu ku yahay calaa salaamati ummihi hooyadiis nabadgelyadeeda bian yuqshaa waaba in laga cabsado calayhaa hooyada alhalaagu alhalaaku inay dhimato min istimraarihi ilmahaas daa'imidda uu caloosha sii daa'imo inay dhimato haddii looga cabsado jaasa waxaa bannaan isqaadu in la soo rido laakiin goormay bannaanta waxay bannaan tahay sida bacda istinfaadi kaafati lwasaa'ili waddooyinka iyo asbaabta dhammaan markay dhammaadaan litalaaqii tilka alakhdaari qataryaalkaas in la baabi'iyo waddooyinkii lagu gaari lahaa markay dhammaadaan laba shay aa la rabaa kow lajno maahan hal dhakhtar lajna marka la yidhaha ugu yaraan waa saddex lajno dhakhaatiir ah oo caafimaadka ku taqaqusay khaasatan dhanka taranka iyo ilmaha ku taqaqusay caafimaadkaas markay isku waafaqaan ilmahaanu caloosha hadduu ku sii jiro hooyada inay halaagsamaydo ayaga aqoontooday ka hadlayaan hale annagu sidaan arki jirnay leey sidaan annagu barannay intan ka naqaan cilmiga caafimaad gabadhan haddii ilmahaanu caloosheeda ku sii jiraan waa ku dhimanay ugu yaraan waa saddex labo waa dhakhaatiir lagu kalsoon yahay maaha wax laga shaki qabo saddex marka hore in laysku dayo in la badbaadiyo ilmaha iyo hooyadaba oo la yidhaha dariiq kale sheega ilmaha in la soo ridanta u kaadidaan waxaa laydinka rabaa dariiq ilmuhuna ku badbaadaan coloosha ku jiraan hooyadana lagu badbaadiyo dariiqyada kaleo dhan waa inay dhammaadaan marka oo la waayo oo la idhaha wax asbaab ah oo ilmahana lagu badbaadi karo hooyadana lagu badbaadi karo ma hayna waa in la yidhah oo isku waafaqaan ilmihiina halkay marayaan saddexdii xaalo ugu horreeday mid ka mid a ama waa afartankii ugu horreeyey ama waa afartankii ku xigay oo dhiigga ay ahaayeen siddeetankii weli ma gaarin amase waa afartankii ku xigay weli nafta laguma afuufin lakiin siddeetan waa dhaafeen saddexdaas xaalo haddii shuruuddan la helo waa banaanta in la soo rido saddexdaas xaalo afartanka ugu horeeya afartanka ku xiga afartanka ku xiga waa intaan naf lagu afuufin wey laakiin saddex shardi u sheegay lajna caafimaad lagu kalsoon yahay inay isku waafaqaan labo waa how ko waa lajna caafimaad oo ku taqaqusay caafimaadka labana muxuu ka dhigay waa in lagu kalsoon yahay saddexna asbaab caruurka lagu badbaadiya waa inay dhammaatay oo isagoo caruurkaas lagu nabadgeliyo wuxuu ku yidhi laa yajuusu ma banaana isqaadu lxamli ilmaha in la soo rido caloosha ku jira idaa kaana marka uu yahay calaqatan xinjirta waa markaa afartanka koobaad ay dhammaato ow mudqatan ama cad hilib ah xataa tuqarira ilaa ay sugto lajnatu lajna lajnadoo dibiyatun caafimaad loo nisbeeyey lajnadaasoo mawhuuqatun lagu kalsoon yahay marka ay qirto anna istimraarahu daa'imidda ilmahan uu daa'imaa oo caloosha ku sii jiraa khadarun wuxuu khatar ku yahay calaa salaamati ummihi hooyadiis nabadgelyadeeda bian yuksha waa in laga cabsado calayhaa hooyada alhalaaku inay dhimato min istimraarihi sii daa'imidiisa hadday sidaas noqoto jaasa waxaa bannaan isqaadu in la soo rido goorma waa shardi kale bacda istinfaadi kaafati lwasaa'ili wasaa'ishu waa asbaabtii caruurka lagu badbaadi lahaa wasaa'isha dhammaan markay dhammaato litalaafi tilka alakhdaar qataryaalkaas looga takhallusi lahaa qataryaalka hooyada ku soo wajahan wasaa'ishii looga takhallusi laha waa in la waayo haddii khatarta ay sheegayaan hooyada laga badbaadi karo ma bannaana ilmaha in la soo rido laakiin waa in wasaa'ishii oo ilmahaas lagu badbaadi lahaa waa in la waayo oo ay dhammaato wax wasiilaan waa in la waayo bacda istinfaadi kaafati lwasaa'il wasaa'isha dhammaan markay dhammaato ka gadaal litalaafi tilka alakhdaar qataryaalkaas baabi'ideeda waxa weeyaan lagu gaari lahaa wasaa'ish lagu gaari lahaa waa inay dhammaato la waayo layskuna waafaqay in hadday caloosha kusii jiraan hooyada u dhimaydo aa bannaanta in la soo rido naf laguma afuufin xaaladda afar waa xaalad laysku khilaafsan yahy waa isku khilaafsan yahy culimmada gabal waxay leeyihiin nafta haddii lagu afuufo ayadana waa la soo ridaa haddii shuruudan la helo dhaqaatiir lagu kalsoon yaho lajnaha yidhi hadduu caloosha ku sii jiro waa u dhammaatay hooyada waa u dhammaatay war ha la badbaadiya ilmaha iyo hooyadaba maya waa la waayey wax kasta oo lagu badbaadi lahaa waa la waayey ayadana waa la soo ridi karaa sidaas lajnada fadwadooda weeye laakiin qowl kaloo khilaafsan ayaan sheegi doonaa in sha allah araabic bacda dawr haali xilliga saddexaad kadib xilliga saddexaad maxaa ka dambeeya naftii oo lagu afuufayaa ka dambeeya ilaa xilliga saddexaad waa boqol iyo labaatan markay dhammaato halkaasu ku egi boqol iyo labaatan kadib waa nafta marka lagu afuufay bacda dawri haali xilliga saddexaad kadib wa bacda ikmaali arbacati ashhuri lxamli uurka afartiisii birood dhammaystirid la dhammaystiray kadib laa yaxilu xalaal maahan isqaadu in la soo rido xataa yuqarira ilaa ay sugaan jamcun jamac jamacaasoo min aladibaa'i dhaqaatiirta ka mid ah dhaqaatiirta almutaqasisiina oqoonta caafimaadka ku taasus dhaqaatiirta almutaqasisiina oqoonta caafimaad ku takhasusay dhaqaatiirta almawhuuqiina lagu kalsoon yahay marka ay sugaan anna baqaa'a aljaniin ilmaha uurku jirka baaqi ahaanshadiisa fii baطni ummihi hooyadiis caloosheeda uu ku baaqi noqdo yusabibu wuxuu sabab u noqonaa mowtaa hooyada dhimashadeeda wadaalika arrinkaasuna bacda istinfaadi kaafati lwasaa'ili asbaabtii dhammaanteed marka ay dhammaato liinqaadi xayaatii caruurkaas noloshiisa lagu badbaadi lahaa wadaalika wadaalika arrinkaasu bacda istinfaadi kaafati lwasaa'ili asbaabtii dhammaanteed marka ay dhammaato weeye asbaabtii lagu gaari lahaa liinqaadi xayaati caruurka noloshiisa in la badbaadiyo xaaladaasna waa la soo ridi karaa hu leey sababtuna waxay tahay yuu yidhi wa inamaa wax kale ma ahan rukhisa waa la ruqseeyey filiqdaami in la galo lagu dhiirado calaa isqaadii soo rididiisa bi haadihi shuruudi shuruuddaas shuruuddaas marka waa maxay koow jamac ugu yaraan saddex ama ka badan dhaqaatiir ah waa inay isku waafaqaan mid iyo laba ma labo waa inay yihiin dhaqaatiir oqoon durugsan ule caafimaadka laguna kalsoon yahay saddex asbaabtii cunugaas iyo hooyada lagu badbaadi lahaa waa inay dhammaato oo la waayo shuruuddaas marka la helo caruurkiiyaa la soo ridaahay leeyihiin lajnadan maxaa loogu dhiiradaa in la soo rido saqiirka meesha jiifa wa inamaa wax kale maahnin ruqisa waa la ruqseeyey filiqdaami gelidda iyo ku dhiirashada calaa isqaadii soo rididiisa lagu dhiirado bi haadihi shuruudi shuruuddaas shuruuddaas maxaa loogu dhiiraday dafcan difaacid liacdami dararayni labada dhib midka weyn la difaaca in hooyadu dhimato iyo in caruurku dhinto yaa cidda u dhib badan hooyadu inay dhimato kaasaa u dhib badan labada dhibaato midka weyn oo ah hooyadu inay dhimato kaasaa la difaaca waxaa markaa lagu la taxamulaha oo la qaadanaa dhibka yaroo caruurku inuu saqiiro ah koo iyo wajalban soo jiidid liacdami wey meeshaasu liacdami liacdami lmaslaxatayni liacdami lmaslaxatayni laam iyo hamso isku darsan liacdami lmasla hamsadiya maqan marka oo ka ka dhacday markaasaa laamta caynka ku darsanta wajalban soo jiidid liacdami lmaslaxatayni labada maslaxo midda weyn a la soo jiida in caruurku joogo maslaxa ku jirta hooyadu inay joogtana maslaxa ku jirta labada maslaxa yaa weyn hooyadu inay joogto ha taasaa la soo jiida saas wy masaladaas culummadu waa isku khilaafeen sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin markuu sharxa arbaciinka xadiidka cabdullahi bn mascuud ee ka hadlayay maraaxisha caruurku caloosha ku maro xadaanaa rasuul llahi wahuwa saadiqu lmasduuq wuxuu yidhi mar haddii naf lagu afuufo dhakaatiirta dhan hadday isku waafaqdo hooyadu waa dhimane xaaraan wey in la soo rido saxna maaha dhiji qowlkan sax hadduu noqdo sidaana ka imaanay marka fiiri qowlkan soo maaha waxa lagu cileeyey hooyadiya weyn caruurkaa da'yar soo maaha intii hooyadu dhimanayd caruurku ha dhinto wuxuu yidhi diinta islaamka arrintaas kuma bannaana labada qof midka weyn ha la badbaadiya kan yar ha la dilo tusaale wey oday duqah oo weyn oo afartan jir ah iyo caruur yar oo shan jir ahaa meel iskula safreen gaajaa timid haddaan odagu caruurka qalan gaajaa labadaba u dhimanayo ma u bannaanta odagu inuu qasho caruurka haddii qowlkan la fadwoodo taasna waa in la fadwoodu labada midka weyna la badbaadaa soo warku maaha tanna waa inaad fadwootaan tanna soo saara ha oday afartan jira iyo waxaa isla safray caruuriya ha oo shan jira waddo dheeraa lagu safray gaaja meel kasta ka timid gaajadii haddaysan labadooda mid mid cunin labaduba gaaja u dhimanayo ma dhihi karnaa huyro ma fadwoo karnaa odaga caruurkan yarka hadda wax laguma dhefin isagaaba hadda kadib korin raba isagaa waxbarid raba odagaana afartan jirka haddaaba xooggiisi bilowday waa kaasaa wax lagu dheefay cunugaba isagaa dhalay kolleyba mid kale inuu dhalana waa laga rajaynaa ha qasho ha cuno ma la dhihi karaa wax dhihi kara lama arko hal qofoo culummahu dhihi kara ma jiro wuxuu yidhi see marka loo yidhi yuu yidhi saqiirkan yarkoo caloosha jiifa oon dembiga gelin yaa ha la soo tuuro ha la dilo ha la saqiiriyo hooyadu ha badbaadee saa loo yidhi wuxuu yidhi ilaahay diinkiisa looga heli maa daliil waxaas marka masalada laysuma waafaqsana ogaada mar haddii naf lagu afuufo arrintu waa qatar hadda waxaa laysku haystaa ogow waa caruur loo soo ridayo haddaan la soo ridin hooyada naftu ka dhece caruurka laga wada hadla waa midkaas maahan caruur miskiin ah oo aan dembi gelin oo loo soo rida gabadhu iyo ceeboobi kaas ma kaas wax qabo muslima lama arko fiiri kaas qof muslimoo qaba lama arko ama loo soo ridaa ilmihiia nagu bato ama loo soo ridaa waxa weeye ayaantan uur hooyadu ma qaadi karto taas iska daa waxaas kaas wax qababa lama arka taas waa shaqo shaydaan shaydaankuna waa cadow culummada muslimiintu waxay yidhaahdaan ina min shumi sayiati asayiata bacdaha macaasida sharteeda waxaa ka mid ah qofku markuu dembi ku dhaco hadduusan toobad keenin dembigaas wuxuu sabab ugu noqonaa dembi kale ilaa gaalnimo uu ku rido marka dambe qofka marka horeeto istaataabasha wiil iyo gabar ajnabi ka ah istaataaba waa la sheekaysaa waa laisla qaali noqonay haddaysan taas ka toobo keenin zinadii weynaadaa ku xirta shaydaanku zinadii weynadu ku rida markii zinadii weyne timaado waxaa ku xiga ilmaha calooshii galay wuxuu leeyaha waa ceeboobayda xagga aakiro iyo qabri iyo qiyaamo waa ka indhasaaba markaasuu leeyahay maxaa fadeexa soo socda waa kaaga dhammaatay bulshada dhexdeeda gabadhii wacash wacalka dhashaa lagu leeyahay dil saqiirkan fiiriya zine iyo saqiir la dilo isku dembi ma waxaa sii weyn saqiirka la dilo kaw markaasay gawrace soo ma jeedid kaniin laqdaya cirbad laqdaya soo xaaqdaya marka ugu dambayda hadday si kala weyda marka habeenkay umushay inta bac ku riday meelaha dariiqa ku tuuray fiiri markuu labadaas ku hubsado maxaa ku xiga shaydaan inuu yidhaahdo zaanigadaa tahay dhiig muslimoo saqiir aan mayeeraana waa disha ood weliba adugu dhasho qaraabadiisa aad tahay khalaas waa kuu dhammaatay iska gaalow saas inuu yidhaahdo war dembi markaad ku dhacdo shaydaan lagama tala qaatay waa la toobad keena waa laga toobad keena marka waa tala shaydaan ilmaha la soo ridaya waa tala shaydaan ilmaha la soo ridaya shiiku wuxuu yidhi walmajlisu majliska majlisku waa hay-atu kibaari alculamaa hay-addii fadwadan soo saartay weeye walmajlisu majliska id waqti yuqariru uu sugaa maa xukunkii sabaqa soo hormaray waa xukunku hadda noo soo sheegay yuusii wuxuu dardaarmaa bitaqwa allah ilaahay cabsidiisa iyo watahabuti in la hubsado fii haada alamri arrinkan inaan lagu degdegin oo waxa wey hay-adda xaaladaha xaalad ka mida ogolaatay inta la yidhaahdo inaan tobannaan xaaladoodoo kaleo muslim qaba le arag aan lagu daran xaalad ciriiri yahay ogolaadeen shuruud adagna waa u dhigeen ayadoon shuruuddii la helin war inaan arrintii lagu dhaqaaqin saasuu majlisku dardaarma walmajlisu majliska yuqariru wuxuu wuxuu yidhi walmajlisu majliska id waqti yuqariru uu sugaa maa xukunkii sabaqa soo hormaray yuusii wuxuu dardaarmaa bitaqwa allahi ilaahay cabsidiisa watahabuti iyo in la hubsado fii haada alamri arrinkan wallaahu allah almuwafiqu waa midka qof qofka kayrka waafajiya وصلى الله على نبينا محمد وصلى الله الله امانه على نبينا نبينا كركيس محمد اه واله الكيس الله امانه وصحبي صحابتي الله امانه وسلم الله نبد جليو انت وادماداي فضوادي لجنه كبار هيئه العلماء لجنه هيئه كبار العلماء وجاء وحكيم في رساله في الدماء الطبيعية للنساء رسالة الشيخ محمد بن صالح عثيمين اسكاله رسالة داس oo lifadiilati sheekh maxamed ibnu saalix cuthaymiin u sugnaatay annahu sheeniye idaa qusida haddii looga qasto min isqaadihi ilmaha la soo rididiisa itlaafu in la dilo ilmaha soo rididdu hadday tahay ujeeddadu in la dilo idaa qusida haddii looga qasto looga jeedo min isqaadi ilmaha la soo rididiisa itlaafuhu in la dilo fa haadaa kaas in kaana hadduu yahay bacda nafqi ruuxi nafta marka lagu afuufay ka gadaal fiihi caruurka fa huwa xaraamun waa xaaraam bilaa raybi hooyaa lagu badbaadaana ma loo soo ridi karo ma loo soo ridi karo mar haddii naf lagu afuufay annahu shaaniya idaa qusida haddii looga qasto looga jeedo min isqaadii caruurka la soo rididiisa itlaafu in la dilo fa haadaa xukunkaas in kaana hadduu yahay bacda nafqi ruuxi nafta markii lagu afuufay ka gadaal fiihi caruurka fa huwa xaraamu waa xaraam bilaa raybin shaki la-aan liannahu soo rididaasu qatlu nafsin waa naf la dilaa biqayri xaqin xaqdaraana lagu dilaa liannahu soo rididaasu qatlu nafsin waa naf la dilaa biqayri xaqin xaqdaro wa qatlu nafsi naf in la dilo naf almuxaramati la xaaraamtinimeeyey dilkeeda xaraamun waa xaaraam wa qatlu nafsi naf in la dilo naf almuxaramati oo dilkeeda la xaaraamtinimeeyey in la dilo xaraamun xaaraanay ku tahay bilkitaabi kitaabka wa sunnati sunnada nabiga iyo walijmaac ijmaacba intaba waa ku xaaraan marka kitaabkaas intaasuu ku sheegay laakiin waxaa faahfaahinta weyn waxay ku taalaa sharaxa arbaciinka oo uu miisaalada keenayo aan hadda sheegayna marka asagu bataatama ma banaanu leeyahy mar haddii naf lagu afuufo sababtoo ah hooyadu hadday dhimato annagu dembi kuma lihi ilaahaa dilay laakiin annagu haddaan ilmaha dilno annagaa dembiga leh haddaan ka leexanno ilaa wuxuu awoodaa hooyada iyo caruurkaba inuu badbaadiyo ilaa wuxuu awoodaa labadaba inuu dilo ilaa wuxuu awoodaa hooyada inuu dilo caruurka badbaadiyo wax dembigana kuma lihin annagu laakiin haddaan idhaan annaga caruurka gowracayna saqiirka ee caloosha jiifa si hooya u badbaado annagaa waxaan dilnay naf ilaahay dilkeeda xarimay saasuu leeyahy wa qaala alimaam imaamkii wuxuu yidhi ibnuljawsi la dhihi jiray wuxuu yidhi lamaa kaana markuu ahaaday mawduucu nikaaxi nikaaxa mawduuciisa iyo macnaha looga laga rabo mawduucu waa macnaha looga dan leeyahay guurka lamaa kaana markuu ahaaday mawduucu nikaaxi nikaaxa ujeeddadiisu lidalabilwaladi caruur in la raadinaa walaysa min kulli lmaa'i biyo kastana yakuunulwaladu caruur usan ka ahaan mar kastaba meni kasta caruur kama abuurmo mar kastoo hooyo iyo aabbuhu kulmaanna caruur kama dhasho biyo gaaraha ilaahay caruurka ka abuura oo marka ay yihiin alla kaliihu yaqaan ee biyo walba ilma kama abuurmaan marka ilmihii ay abuurmaan oo xikmaddii guurka laga rabay la gaaro in la yidhaah waa la baabi'inaa waa xikmadii guurkoo lala dagaalama waa xikmadii guurkoo lala dagaalama lamaa kaana markuu ahaaday mawduucu nikaax ujeeddada guurka lidalabilwaladi caruur in la raadinaa walaysa min kulli lmaai biyo kastana yakuunulwaladu uusan caruur ka ahaanin faidaa takawana markuu samaysmo ilmihii faidaa takawana markuu caruurkii samaysmo faqad xasala waxaa soo xasilay almaqsuudu ujeeddadii guurka ujeeddadii guurkaa soo xasilay faidaa takawana markuu samaysmo alwaladu macnaha caruurkii faqad xasala waxaa soo xasilay almaqsuudu ujeeddadii guurka fatacamudu isqaadihi soo rididiisa in loo qastaa mukhaalafatun waa khilaafid limuraadi lxikmati xikmada ujeeddadeedii la khilaafay fatacamudu isqaadihi soo rididiisa in loo qasdo mukhaalafatun waa khilaafid limuraadi lxikmati xikmadda ujeeddadeedii la khilaafo ilaa laakina annahu shaniye soo rididdu islama dembi eka waa kala dembi weyn tahay naf marka lagu afuufo xaaladdu waa qatar wuxuu yidhi shiiku ilaa laakini annahu shaniye in kaana hadduu yahay daalika isqaadka soo rididda ilmaha soo rididda la soo rida ilaa annahu shaniye idaa kaana hadduu yahay daalika isqaadka soo rididda fii awali alxamli uurka awalkiisa awalka wuxuu la jeedaa in isagaa fasira fa qabla nafki ruux nafta intaan lagu afuufin fiihi ilmaha fa qabla nafqi ruux nafta afuufideeda ka hor fiihi soo rididda waxaa ku sugan ismun kabiir dembi weyn aa ku sugan intaan nafta lagu afuufin ogow maxaad u malaynaa marka nafta lagu afuufo isagaa kuu sheega waa ka daran yahu kudhihi raba markaasuu ku yidhi ilaa annahu shaniye in kaana hadduu yahay daalika isqaadka soo rididda ilmaha la soo ridaa fii awali lxamli uur uurka awalkiisa fa qabla nafqi ruux nafta afuufideeda ka hor fiihi soo rididda ismun dembiga ku sugan kabiirun weyn liannahu ilmahaasu mutaraqin wuxuu u socdaa ilalkamaali dhammaystirnaan wa saara wuxuu u socdaa ilal tamaami dhammaystirmid nafba ayaan lagu afuufin laakiin waa u socdaa nafta in lagu afuufo waa u sii socdaa liannahu ilmahaasu mutaraqin waa mid u koraya waa mid u koraya ilalkamaali dhammaystirnaan wa saara wuxuu u soconayaa ila tamaami dhammaystirnaan ilaa laakini annahu anna isqaada alxamli ilaa laakini annahu anna isqaada alxamli qabla nafqi in ilmaha la soo rido intaan nafta lagu afuufin aqalu waa ka yar yahay isman xagga dembiga min aladii min isqaadiladii ilmihii la soo rididiisa nufiqa lagu afuufay fiihi dhexdiisa alruuxu nafta ilmaha intaan nafta lagu afuufin in la soo rido dembi weyna ku sugan laakiin waa ka dembi yar yahay kii ilmaha kii nafta lagu afuufay soo rididiisa ilaa annahu anna isqaada alxamli qabla nafqi ilmaha soo rididiisa intaan naf lagu afuufin aqal waa ka yar yahay isman dembiga min aladii min isqaadi ladii ilmihii la soo rididiisa nufiqa lagu afuufay fiihi dhexdiisa alruuxu nafta faidaa tacamadat gabadhu hadday u qasado faidaa tacamadat gabadhu hadday u markay u qasado dheh faidaa tacamadad gabadhu markay u qasado isqaada maa ilma soo rididood fiihi dhexdiisa ar ruuxu naf ay ku sugan tahay kaana wuxuu noqonaa ka qatli mu'minin mumin dilkiisa shantiiyay sugeen markaas waman yaqtul mu'minan mutacanidan fajazaauhu jahannamu khaalidan fiihaa waqadiba allaahu calayh walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima shantaasay sugaydaa mar hadday u qasado inay soo rido markii nafta lagu afuufay kadib laakiin waa inaad ogaataa qofkii hadda kahor musiibadaas ku dhacay toobada u furan qofka toobad keenana ilahay toobadda waa ka aqbala ilaahay weynaa wuxuu leeya qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica addoommadayda xadgudbeenow ha quusanina ilaahay dunuubtao dhan waa u dhaafa qofka toobad keena marka shaydaanku waa cadow waxaa dhacday inuu yidhah waad sinaysatay kadibna naf mu'minaad haad gooyday waa kuu dhammaatay horay iskaga shabkaaso maya saas maaha qofku intuu noolyahay fursadu haystaa albaabka toobadda u furan faidaa tacamadad markay gabadhu u qasado isqaada dhakhtarkii hadda ka soo ridayena waa la mid eh waaba asagaaba kasii dembi weynoo ficilka waxa samaynaa waaba asagaba waa midkan kaniiniga siina waa midkan farmashyaha jooga waxa laayo saqiirada ee saqiira gawraca waa farmashaha midkan fadhiya waa dhakhtarkan meesha ka soo jeeda saqiira gawraca maalin walba qofka muuminka gawracaya isagaa ka dembi weyn gabadha faidaa tacamadad gabadhu markay u qasado isqaada maa ilma soo rididiis fiihi ilmahaasoo fii dhexdiisa arruuxu nafti ay ku sugan tahay kaana soo rididaas wuxuu noqonaa ka qatli mu'minin muumin la dilkiis muumin la dilid la dilay waqad qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wayda almaw'uudatu su'ilad marka la weydiiyo gabadhii la nolol duugay biayi dembin qutila dembikiisee lagu dilay qofkii ilmaha soo riday ama ilmaha nolol duugay a halkan la soo taaga saqiirkii yarka ahaa aa la weydiina isaga lala hadlima qiimo maleh mar maxaa lagugu dilay markaasee leeda wax dembiyaba maanaa galay calooshaan iska dhex jiifay maba ogey ayadoo birta layla dhacayaan arka ama isagu markuu soo baxay kadib ilmihii la dilay bacda inta lagu qaaday meelaha lagu tuuray kii meeshuu taagan yahy ilahay hortiisaa la taagan yahay markaasuu ta madoobaado oo wejigu madoobaado oo dulli ku dhaco aa la leeya haye jahanamo iska celi soo ma jeedid markhaatihii ku oogeyda maxaa lagugu dilay maxaa laygu dilay miskiinaan iska ahay maanaaba gaaray heeraan dembi galaba calooshaasaan saas iskaga dhex jiif warba ma haynba birta ayadoo laygula jiraan arko ayadoo kaniini laygu daldaloon sumoobayaan arkoon suuxay maxaan hallaynay hooyadii iigu naxariis badneedan ka sugayo inay tahay ayadaa i gowracday halkay taaganta ya jahanamo u dareer aha intahaa waa dhammaaday hadalkii imaamkii ibnuljawsi fattaqi llaaha ilaahay ka baq ayatuhalmuslima gabadha muslimadaahe walaa taqdamii ha gelin calaa haadihi ljariimati dembigaas fattaqi llaaha ilaahay ka baq ayatuhalmuslima gabadha muslimadaahe walaa taqdamii ha gelin calaa haadihi اljariimati dembigaas liأyi qaradin dan kasta oo min alaqraadi danaha ka mid a waxa wayn uur ma qaadi kartid waa ceeboobayda ilma hadda uma adkaysan kartid waxa weeyaan waxbarashada kaa kala go-ayda waxay rabta ahaato dantaas waxaasoo dhan ilaahay cadaabkiisa kaa difaaci mayaan walaa tanqadacii ha ku dhagramin ha ku dagminoo ha ku sirmin walaa tanqadicii ha ku sirmin bidicaayaati dicaayadaha dicaayadaha almudilati oo dadka baadiyeeya hadda kaniiniyaa la helay waxba dhib ma leh iska sinayso waxaaba la helay bacyaroo sinada layska xijiyo waxba ilmaha ku geli ma doonaan bay galaanna meel meeshaana lagu soo tuuraa dhakhaatiira meel u fadhida kaniiniyalaba hadda la hayaa war waxaasa ku dagmi war waa dariiqi naarta waa dulli iyo xishood daro waa cadaab adduun iyo aab ciqaab adduun iyo cadaab aakhiro war waxaasa ku dan walaa tankhadicii ha ku dagminoo ha ku sirmin bidicaayati dicaayadaha almudilati ee baadiyeeya intaad sharaf leedahay ilahay agtiisa sharaf ka leedahay addoommada egtooda sharaf ka leedahay dhowrso maalinka musiibo kugu dhacdo talaa farahaga ka baxayda adduunka inaad kor taagnaato ciidda hoosteedaad ka jeclaa doontaa adoo dhallinyara allow yaa ciidda iga hoos mariya dulliga isaara ihaanada igu dhacday cadaabkii aakhirina ciidda hooseedu kugu sugaya adduunka inuu kugula dhacna way dhacdaa war iska ilaali waxaan ha ku dhicin waxaan wax lagu dhaca maahane inta goorgoorta is ilaali walaa tanqadicii ha ku sirmin bidicaayati dicaayadaha dicaayadaha almudilati oo wax baadiyeeya wataqaaliidi dhaqamada dhaqamada albaadilati baadilka waa dhaqamada gaalada iyo waxa weeye zina bac la yska xijina wataqaaliidi dhaqamada dhaqamada albaadilati baailka allatii dhaqamada laa tastanidu aan ku tiirsanayn ilaa caqlin caqli iyo ow diini diin caqlina kuma tiirsana diinna kuma tiirsana allatii dhaqamada laa tastanidu aan ku tiirsanayn ilaa caqlin caqli ow diinin diin xijaabki yaa ku xiga waa mawduuc muhiim ah dib hal cashar iyo laba intuu noqdaan insha allahu gaar uga dhigaynaa wallahu subxaanaه wa tacaala aclam wsala اllah wslam wbaaraka calى nabiyina mxamed